galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galabnimo salaasaa bisha sebtembar ee sannadka labada kun afar iyo labaatankuna waa toddobiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabtiiyo wararka v o eedana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa ka mid ah hay-adda duulista hawada soomaaliya oo sheegtay inaan wax hakada la gelin duulimaadyadii magaalada baydhabo sida warbaahinta qaarkood ay sheegtay
waxaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijin karaa in aanay jirin wax hakad ah ama dib u dhac ah oo ku yimiday falaaydadii u kala gooshi jiray dhammaan gobollada dalka oo dhan iyo gaar ahaan falaaydadii magaalada baydhabo si caadi ay ku tageen dawlad la yidhaha f a s foxtrot alfa sierra dhinaca aviation loo yaqaan ayaa saakay konton basejar qaaday si nabada ayayna kusoo noqotay
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan al-shabaab oo ku gubtay gaadiid xamuul ah duleedka magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya arrintan dhacdada waa arrin ku dhacda gaariyaal xamuulyaal oo weyn oo waa la gubele leh waa arrin aan weli ka dhicin dhulkaa oona la qaybaynin oo habeenna gaari la istaajina laleh gaarigana rasaas maaha dab ayaa lagu gubi ayaa laleeyahay biijarka hadda waa liisoo diray waan arkay dowladda oo laamanka amniga ayaan gacanta u geli oon u dhiibay
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dowladda israa'iil ayaa soo cusboonaysiisay hadafkeeda ku aadan dagaalka ka socda marinka khaza si ay uga mid noqoto in dadka deggan gobollada waqooyiya israa'iil ay nabad ugu noqdaan guryahooda tan iyo toddobadii oktoobar weerarada ay kooxda xisbullah ee lubnaan ku qaadaysay waqooyiga israa'iil ayaa sababay in tobannaan kun oo qof oo israa'iiliyiin oo deganaa deegaanadaasi ay u qaxaan gudaha israa'iil war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa lagu sheegay in si nabad ah ay ugu soo laabteen dadkaasi degan waqooyiga guryahoodii iyada oo lagu daray hadafka afraad ee dagaalka hadalkan ayaa soo baxay kadib shir habeenkii xalay ay ku yeesheen xubnaha golaha dagaalka ee israa'iil magaalada tal abiib ilaa iyo hadda hadafyada dagaal ee ay ku dhawaaqday dowladda israa'iil ayaa ah baabi'inta ururka xamaas soo celinta dadka la haysto hubinta in khaza aanay mar dambe khatar ku keeni karin israa'iil saraakiisha caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan lix iyo toban qof lagu dilay duqeyn ay ciidamada israa'iil isniintii ku garaaceen marinka khaza iyada oo dadka la dilay ay ku jiraan shan dumar ah iyo afar carruur ah isbitaalka al cawda oo la dhigay qaar ka mid ah meydadka ayaa sheegay in duqayn lagu bartilmaameedsaday guri ku yaala xerada qaxootiga ee nusayraad lagu dilay toban qof oo ay ku jiraan afar dumar ah iyo laba carruur ah weerarkaasi ayaa sidoo kale lagu dhaawacay saddex iyo toban qof sidaa ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka weerar kale ayaa lala eegtay guri ku yaala magaalada khaza waxaana lagu dilay lix qof oo ay ku jiraan laba carruur ah iyo haweeney sida uu xaqiijiyey adeega waaxda difaaca israa'iil ayaa sheegtay in ay beegsato oo keliya kooxaha hubaysan islamarkaana ku eedeysay xamaas iyo garabyada kale ee hubaysan ee falastiiniyiinta in ay ka dhex dagaalamaan meelaha ay degan yihiin rayidka hase yeeshee militariga israa'iil ayaana inta badan ka hadlin duqaymaha ay ku baaba'aan inta badan dadka rayidka ah ee u badan dumarka iyo carruurta ninka looga shakisan yahay in uu isku dayey dilka madaxweynihii hore maraykanka donald trump xilli uu ku sugnaa beertiisa lagu ciyaaro golofka ee gobolka florida ayaa isniintii lagu soo oogay laba dembi ryan roth oo sideed iyo konton jir ah ayaa shalay ka soo hormuuqday maxkamad heer federaala oo ku taala magaalada west palm beach halkaasi oo ay dacwad oogayaashu ku soo oogeen dembiyo kale ah inuu qori haystay isaga oo dembiile ah iyo inuu tirtiray nambarka aqoonsiga hubka row ayaa la xiray afartan daqiiqo kadib markii uu isku dayey inuu dilo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo hadda u tartamaya xilka madaxtinimada isagoo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga waxay ahayd markii labaad oo uu donald trump ka badbaadayo iskuday dil muddo laba bilood gudahood ah iskudayigii hore ee lagu khaarijin rabay trump ayaa dhacay saddexiy tobankii bishii julaay kadib markii wiil dhalinyaro ahaa oo markii dambe ay ciidamada amnigu dileen uu meel sare ka toogtay trump kadibna uu ka dhaawacay dhegta weerarkaasi ayaa waxaa duubay kaamirooyinka telefishinada maraykanka oo tabinayay hadal jeedin uu madaxweyne trump kula hadlayay taageerayaashiisa gobolka pennsylvania intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a maarayaha guud ee hay-adda duulista axmed macalim ayaa u sheegay v o eda inaanay jirin wax hakad ah oo ku yimid duulimaadyada diyaaradaha ee aadi jiray magaalada baydhabo maarayaha wakaalada duulista soomaaliya ayaa sheegay in wax bag ka jiraan ay yihiin wararka sheegaya in la joojiyay diyaarado ku socday baydhabo wariyaha v o eda cabdilqaadir maxamed cabdulle ayaa wareystay maarayaha guud ee hay-adda duulista soomaaliya axmed macalim
aad baa umahadsantihiin baxda v o a wax annaga ahaan aan diiwaan gelinay oo caqabad ah oo aan aragnay ma jirin shalayto laba flight oo rakaaba iyo ilaa iyo shan flight oo kale oo isugu jira u n iyo kuwa xamuul ah ayaa aaday magaalada baydhabo si nabada ayay ku degteen si nabad ay kusoo laabteen shacabkiina si habsami leh ayay u kala gudbayeen labada magaalo saakana sidoo kale waa arkayay baraha bulshada dad wax soo qoraya laakiin waxaan ummadda soomaaliyeed u xaqiijin karaa in aanay jirin wax hakad ah ama dib u dhac ah oo ku yimiday falaaydadii u kala gooshi jiray dhammaan gobollada dalka oo dhan iyo gaar ahaan falaaydadii magaalada baydhabo si caadiyay ku tageen dawlad la yidhaha f a s oo oo oo fas foxtrot alfa sierra dhinaca aviation loo yaqaan ayaa saakay konton baseejara qaaday si nabada ayayna kusoo noqotay wax dib u dhaca ama carqalada oo aan dareenana ma jirin guud ahaan dhaqdhaqaaqa garoonka muqdisho iyo dhammaan gobollada dalkana sidii loogu talagalay oo caadigaad ayay ku socdeen waan gartay ma waxaa jiro wax gaara shaksiyaad ama adeeg gaaroo diidan tihiin oo aan diyaaraduhu qaadi karin markay timaado koonfur galbeed
maya dhammaan gobollada dalka iyo gaar ahaan koonfur galbeed jawigu waa caadi sidii dadku u socon jireen awelkii hore wax ka bedelena ma jiraan sidii u socdaan falaadiduna sidii normalka ah ayay ku aadaan dhammaan gobollada dalka iyo gaar ahaan koonfur galbeed sida caadiga ayaynu kusoo laabteen mas-uuliyiinta koonfur galbeed waa la socodsiinay telefono badan oo noo soo dhacay way jiraan laakiin dhammaan waxaan u xaqiijinay in aanay jirin wax isbedela haddii dawlad wax laga bedelayo waxaa hay-adda u xil saaran dowladda federaalka soomaaliya waa hay-adda dowlad karayidka soomaaliyeed waxaan shacabka soomaaliyeed uxaqiijinaynaa inaanay wax isbedel ah oo ku yimid dhinaca duulimaadyada inaanay jirin wax aan rajaynaynaana hadda ma jiraan ilo kala duwan oo baydhabo ku sugan koonfur galbeedna ku dhow waxay tilmaamayaan in ciidamo meelaha qaar diyaaraduhu qaadi jireen ama ha noqoto baydhabo ama ha noqoto meelo kale in diyaaradaha ad uga digteen inaysan ciidan qaadi karin arrintaa ma jirtaa
maya wax digniin ah oo hay-adda ka soo baxay haba yaraatee ma jiraan wax walba sidii ay hore ugu socdeen ayay ilaa hadda ku socdaan maaragtay wax oo warar oo dad oo xaalad abuura ay inay sheegaan iyo maaragtay media waa arkaynay laakiin wax amar ah oo ka soo baxay ma jiraan hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed haddii ay isbedel samaynayso channelka keliya ee la ogol yahay waa aalada loo yaqaan notam notamkaasuna waa qoraal diyuuraduna qoraal ku wada hadlaan diyaaraduhu qoraal ku wada hadlaan haa marka wax ka soo baxay haba yaraatee ma jiraan haddayna aaladaasi soo bixinna waxa kale waxay iska noqonayaan warar kutrikuteena marka baaloodiyaduna ma qaadanayaan warkor kutrikuteena aaladaas ayaa maaragtay laysku ogyahay aviationka uu isku fahmaa aaladaas waxaan kusoo bixinna waa wax kama jiraan
aad baa umaadsantah kaasi waxa uu ahaa axmed macalim guddoomiyaha hay-adda duulista soomaaliya oo u warameeyey cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a laba gaadhi oo kuwa xamuulka ah ayaa lagu gubay deegaanka tarabaj ee duleedka magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya kooxoo jidka u galay ayaa la sheegay in ay baabuurta gubeen hase yeeshee ma jiraan wax dhimasho ah ama dhaawac ah oo soo gaaray dadkii saarnaa oo hortooda dab lagu qabadsiiyey gawaarida iyo wixii saarnaa faahfaahinta warkan waxaa gaarisa kasoo diray maxamed faarax shire labadan gaari oo gawaarida xamuulka ah rar fara badanna saarnaa una soo socdaalaya degmada wajeer ayaa duleedka degmada tarbaj oo ka tirsan countiga wajeer waxaa dabdabada u qabadsiiya kooxa la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab halka warar kalena ay sheegayaan in kooxo kaloo isku haysto dhismaha wadada weyn ee isku xirta gobolka ay ahaayeen kuwa ka dambeeya oo canaasiir ku ah horumarka gobolkani haatan uu ku tillaabsanayo mudanaha degmada tarbaj laga soo doorto mudane bare xuseen cabdi oo la hadlay laantaafka soomaaliga ee v o eda ayaa waxa uu sheegay in arrinkaasi haatan laamaha amnigu ay gacanta ku hayaan arrintan dhacdada waa arrin ku dhacda gaariyaal xamuulyaal oo weyn oo waa la gubay laleh waa arrin aan weli ka dhicin dhulka oona la qaybeynin oo habeena gaari la istaajina laleh gaarigana rasaas maaha dab ayaa lagu gubay ayaa laleeyahay bijarka hadda waa liisoo diray waan arkay arrintan aniga dowladda oo laamanka amniga ayaan gacanta u geli oon u dhiibay mudane bare xuseen ayaa waxa uu sheegay in shabaab iyo weliba dadka deegaanka cid walbo ay tahayba ay tahay cid walboo gawaaridaasi waddadaasi ku gubtay kuwa horumarka gobolka waxyeeleeyey wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatan ay jiraan tuhmanayaal kaloo dadku haatan aysan ka warhayn si khaasana uga soo horjeeda waddada weyn ee isku xirta gobolka ee haatan laamiga la saarayo dadka hadda farta lagu muuqaya oo isugu yeeraya al-shabaab aniga ma aaminsani waxaad og tihiin in waddada weyn laga dhisaayo magaalada wajeer ilaa iyo kutulo la dhisaaya oo iska dhici karta maalin dhaweeta waad arkayseen dad oo demonstration iyo wax hagaajina oo annaga shaqaha nagala qoro annaga gaariyaan ha nogala geliyay iyo waxyaalo wadaan waa maqlayseen marka dadka ay damac ka soo geli haysa shaqadaas ama waddada socota ayaa badan maxaa maxaadhi mashruuc waa mashruuc muddo dheer gaaraya marka sidaa daraaddeed aniga in ay dowladdan dowladda iyo laamankeeda amniga ay fiiriyaan arrintan la dabagala la ogaada shicibkana ayagana dhegta kor u taagaan oy fiiriyaan oy ogaadaan si wax u dhaceen la ogaadaan oo arrintan salkeeda la gaara waxa uu soo qaatay tusaalooyin dad ganacsato ah in arrinkani ay ka dambeyn karaan oo ka dhacay gobolka taasoo u soo qaatay in deegaanka konton iyo degmooyin kalaba shaqaaqooyin dhanka qandaraasyada ay ahaayeen kuwa dad isku qabsada ay ahaayeen kuwa dabdabada u qabadsiinaya goobo kala duwan burburinayana hantida qandaraaslayaasha taasina waxa uu sheegay inay tahay mid aan loo sii dulqaadan karin waxaan ogaa maalmo aan bilo aan sii dheereen in meesha konton la dhahaa ayay dad waddo dhisayiin inay arrin saan oo kale ay dhacday oo dadka ka shaqaynayay ay fiigeenay carareen lana qaybaya nimanka al-shabaab inay yihiin markii dambena markii la ogaaday dad ayaga isku fallisaya shaqadan anaa ka faa'ida iyo anaa ka faa'ida ay noqotay lasoo ogaada waxaan qayba tii oo kale inay tahay ayaan qayba so marka in waxaan baaq u dirayaa laamanka amniga inay sal gaaraan dadka arrintan faltan hagaajiyeen inay sal gaaraan oon soo ogaana dadkanna faraha lagu soo dhega maxaa dheh walaa xowla waxbaa ku hoos jira ayaan arkahayaa guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya marar fara badan abaaro iyo weliba colaado fara badan ayaa kusoo noqnoqonayay deegaanada banisa iyo weliba qaybo ka tirsan degmada wajeerna colaadihii waxay ahaa colaadihii ku soo noqnoqonayay ayaa haatani hoos u dhac fara badan laga dareemayaa halka horumar fara badanna gobolka uu doonaya inuu ku tillaabsado dowladda dhexana aada mooday in haatan gobolka ay u soo jeesatay in ay ka hormariso kaabayaasha dhaqaalaha haatanna halka kaabayaasha dhaqaalaha laga hormarin lahaa wayo goobtu haatan darirtu ay ka taagan tahay dadka ku dirirayana ma ah dad meelo kale ka yimid waa isla soomaalida gobolkani ku noolid oo intooda badan hunguri iyo hami ka geliya inay noqdaan kuwa ku guuleysanaya qandaraasyada waaweyn ee dowladdu ay ku bixisay horumarka gobolkani maxamed farax shire v o a garisa
halkaa dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo bahda caafimaadka ayaa si weyn u bogaadiyey tallaabadii axaddii lagu daafuray howlgelinta xarunta kaydinta dhiigga ee soomaaliya oo ay sheegeen in muhiimad weyn uu leeyahay soomaaliya oo kasoo kabaraysa soddon sano oo colaad dhiig badan uu ku daatay ayaa waxaa in muddo ah ka maqnaa xarun adeega kaydka dhiigga ah oo la isku halayn karo iyadoo sidoo kalena ay yaraayeen halista amaba helista kaydka dhiigga iyo wacyiga dadka doctor maxamuud sheekh saahid oo ka mid a dhakhaatiirta sida weyn looga yaqaano soomaaliya khabiirna ku ah arrimaha kaydinta dhiigga ayaa wariyey cabdulqaadir maxamed samakaab waxa uu weydiiyey waxa soomaaliya ay uga dhigan tahay furista bankiga dhiigga iyo kaalinta uu bulshada ku leeyahay soomaalida waxay uga dhigan tahay tallaabo loo horey loo qaaday oo runtii mataqaana aada loogu baahno ummadana u dhib qabtay waxaa jira dadku hadday go-aansana iyaga xaafadaha ay ku samaystaan way ku baaba-ayaan cudur bay isu gudbinayaan ama dhiig aan islahayn bay isa siinayaan marka dadku ay ku dhammaanayaan waa gartay doctor maxamuudow marka hadda dabcan waa la hele bangigii dib ayaa loo furay marka markii hore bangiga kaalin intee la-eg ayuu bulshada ugu jiray in dhiigga ruux uu bixiyey lagu daaweeyey intaasoo ruux inta la qayqaybiyo oo qaybna laga dhigo lagu badbaadinayo ruuxa oxygenka u baahan r b c-ga qaybna lagu daaweeyo ruuxii u baahan xinjirowga oo dhiiggiisa istaagaynin isla ruuxii dhiig bixiyey oo haddana mataqaana qaybta dhaacaanka ah intaasoo nooc iyo intaasoo qaab oo dadka faa'iidaysan kara ay ka faa'iidaystaan lagu kaydiyo dadkii dhiigga dee qadaana si fiican loo baaro cudur ayna gudbinaynin kii qaadanayana loo meeldayo waxa u baahan yahay oo la siiyo runtii waxa weeye tallaabo aad iyo aad iyo aad u fiican oo maxaa la yidhaahdaa kaalin weyn ka geysanaysa maxaa la yidhaahdaa adeega caafimaadka marka hadda waa la furay dabcan marka rajo intee la eg ayaa ka qabtaan haddii aad tihiin dhakhaatiirta inuu sii shaqeeyo oo muddo fog uu shaqeeyo maadaama in muddo ah uusan jirin adeegan oo hadda uun dib loo howlgeliya wax badan waxay ku xiran tahay waxaa waaye siday uga go-an tahay wasaaradda caafimaadka siday uga go-an tahay isbitaalkaas howlwadeenadooda inay howshaa sii socoto waxaan isleeyahay waagii waxaad qalabka consumabiliska la yidhaahdo oo lagu shaqaynayo bixin jiray finish red cross iyo dowladda finland ayaa bixin jiray sida t b daba ay u kaalmin jireen iyagaa sabordiran jiray laakiin kawaadirta shaqaynaysa soomaali ahaayeen takhaatiir hadday yihiin waxay ahayd dad la tababaray soomaaliyana lagu tababaray xaggana qaar loo qaado lasoo tusay sida fiican adduunka looga shaqaysto wuxuu ka shaqaynaya bangiga dhiiggana waa dhiig dhiiggiina in la helo marka loo saciyo in dadka laga qanciyo inay isu deeqaan maxaa intaa haddii la helo waxaan is leeyahay wixii waa sii soconaya
qofka dhiig bixiyaha oo kale marka uu tago maxaa looga baahan yahay dhiigga miyaa laga qaadayaa muxuu hanaan ah ayuu qofkaasi marayaa si uu dhiigga u bixiyo maadaama ay jiraan dad xanuunsan kara dad yacni arrimo kale ay haystaan qaabka uu marayo iyo hanaancinkee ayuu u marayaa sidee loo hubinaya qofka
waxaa deeqahaya hadday dumar tahay hadduu rag yahayba ruux himogulbiinkiisa uu sarreeyo ruux baresharkiisa uu fiican yahay dhiigga ruuxaan markaa xanuunsanayn oo qanlo qabin ruux markaa gabaradii kale dhiiggii oo kale xanuun uusan ku helin markaas ruux aan jiranayn ruux caafimaad qaba oo hilsi ah oo raba inuu walaalkii ama walaashii dhiig ku deeqo isagoo caafimaad qaban oo meesha ka baxo ruuxaas ayaa dhakhaatiirta meesha jooga oo bangiga dhiigga ka shaqeeya ay hubinayaan waxaa jira waxaa wixii lixdan kiilo ka badan ayaa laga qaadaa ruuxaan da-diisa yarayn oo sideed iyo toban ka yarayn oo wixii ka weyn ayaa laga qaadaa maaragtay lixdan iyo lixdan lixdan iyo shan meelaha aanan gaarin baa laga qaadaa ruux waxaa la qaadaan daawo qaadanaynin marka ruuxaas caafimaadka qaba oo la hubiyey h bgiisa ama hemogulbiinkiisa caafimaadkiisana la hubiyey waraysi fiicanala la yeeshay marka inahaas haddii la ururiyo oo ruuxa markaas ayaa laga qaadaya ruuxaas waa ruuxa yani qaacida waxaa isticmaali jirta waligeen qaacida diini oo la yidhaha laa darara walaa diraara yani inaan isagana wax la yeelin in kuu u deeqay uu siiyeyna aan wax ku noqonin dhiigii haddii aad tihiin dhakhaatiirta soomaaliyeed rajo intee leg ayaa ka qabtaan marka dadka inay noqdaan dhiigbixiyayaal oo arrinkan ay la qabsadaan maadaama adeegan hore uusan u jirin dadkan ay ahaan jireen dad lasoo uruuriyo ama ehelo ama qaraabo ama asxaab la ah hadba qofka dhiigga markaas u baahan marka hadda sidee u rajaynaysaan marka dadka inay qaataan oo iskood ay usoo maaragtay usoo baxaan si mutadawacnimo ah dhiiggana u bixiyaan mujtamac waxaa waaye hadda dhaqaalihii aada u xun yahay mujtamac waxaa waaye ninka xooga badan hadda uu boobahay ruuxa daciifka ah marka mujtamac saasoo kale ani waxaan isleeyahay dad intay kusoo qamaamaan bangiga liiga waa iska hurayna waa iska bixinayna liiga way fog tahay waxaa la rabaa in lawaqici noqono laakiin waxaan isleeyahay tacliinta hadday sii socoto oo waxbarashada sii socoto oo inta qalinka jibinaysa jaamacaadka ay sii bataan kulama ay dadka iyo aqoontoodii kor usii kacayso anaaniyada ay yaraanayso mujtamaca laisu turaayo dadku yeelanaya inu isjeclaado inuu wax isu bixiyo oo la yidhahdo ruux maskiina dhiig baxayo mataqaanaa gruubkiisana waa gruubkaaga ay usoo carar usoo cararaya shaqa kastoo ay kasoo cararaya waa inaan mujtamaca waxaa gaarsiinaa weye oo keena xoolaha le uu turaa fuqarada oo keena aqoonta le uu waxeeyo keena xaakimka mas-uuliyadda haya siyaasadda uu u noqdaa qudwo ruux shacbiga ah waxyaala waaweyn baa loo baahan yahay si dadkaay u gaaraan xeer ay isu horaan dhiigana isu bixiyaan marka wacyiga dhiigbixinta ee bulshada ee xilligan waa sidee xilligan waxaa waaye just waxaawaay ruuxuu u baahday dadkiisii qaraabadiisu keensanayaa liigii loo baana waxaa leeyiin laba waaye marka waxaa lagayaa labaas inay isu guruub ahayn guruubyadooda ayaa luqubinayaa kuway isku guruub noqdaan cudurna laga waayo ayaa lou deeqaya sidaa soo raadsanaya dib ku soo raadsada ma taqaanin laakiin waxay u badan tahay badanaa qaraabay u badan tahay
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dalalka maraykanka ay ishayaan ayaa sii kordhinaya dadaalada ay ku doonayaan sidii ay raad ugu yeeshaan natiijada doorashada maraykanka wariyaha v o d arrimaha amniga qaranka jeff sheldin ayaa warbixintan ku eegaya farsamada sarreysa ee la doonayo in lagu beegsado doorashada iyo codbixiyayaasha maraykanka maxamed cabdisandheere ayaa inoo faahfaahinaya tartanka doorashada ayaa hadda maraya meeshii ugu darnayd waa kan tartamaha xisbiga jamhuuriga donald trump dalkeenna waan badbaadinaynaa waan badbaadin doonnaa dabaqadayna dhexe ayuu yidhi waa tan iyaduna tartamaha xisbiga dimuqraadiga kamala haris waa xilligii bogga la rogi lahaa bogga roga ayay tidhi hase yeeshee tartanka waxaa qayb ka ah dowladda ruushka sida ay sheegeen saraakiil maraykan ahi waa kan xeerilaaliyaha guud ee maraykanka mary garland dadka aadka ugu dhow valadimir putin oo ku jira sergey kriyenko ayaa amray shirkadaha xidhiirka guud ee ruushka inay abuuraan warar waxmarin habaabinaya oo qayb ka ah sidii raad loogu yeelan lahaa doorashada madaxtinimo ee maraykanka ee sannadkan ayuu yidhi qorshaha waxaa qayb ka ah sida eeda ay dowladda maraykanku soo jeedisay lagu qoray in la abuuro websaydyo u eg kuwo ay dadku yaqaanaan si raad loogu yeesho aragtida qofka codbixiyaha ah marka laga hadlayo arrimo gaara qayb kale ayaa ah telefishanka uu ruushku maalgeliyo ee r t kaasoo lacag gaadhaysa toban milyan oo dollars iyo shirkado warbaahineed oo ka shaqeeya maraykanka gudihiisa waa kan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka mathew miller waa siinta dad maraykana oo aan ka warqabin malaayiin dollar si ay u xambaaraan fariin raad ku yeelanayso doorashada maraykanka iyo mijaxaabin lagu samaynayo dimuqraadiyadda ayuu yidhi dowladda ruushka ayaa iyadu iska diiday eedahaasi waa kan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ruushka maria zakharofa ruushnacaybkan waa weerar lagu hayo xorriyadda hadalka waa faquuq waana ciyaarta ugu xun ee maraykanka iyo dowladda xidiada foga ay wax isku dabamarinayso xilliga doorashada lagu jiro ayay tidhi madaxda maraykanka ayaa dafiraaddaas ruushka ku sheegay wax lagu qoslo qiimeyn dhinaca amniga oo lasoo saaray bishii hore ayaa ruushka ku sheegtay khatarta ugu firfircoon ee raad ku yeelashada doorashada maraykanka ee soo socota iyaga oo doonaya inay kordhiyaan fursadaha in madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu xilka mar kale ku guulaysto iiraan ayaa iyaduna meesha ku jirta waa kan mar kale xeerlaaliyaha guud ee maraykanka mary garland waxaan aragnaa dadaal sii kordhaya oo iiraan ka imanaya xilliga doorashada waxaa ka mid a dhaqdhaqaaq ay dhowaan iiraan ku doonaysay inay wax ku yeesho ololaha trump si ay uga fogaato natiija iyadoo isleedahay danahaaga ayay ka hor imanayaan ayuu yidhi saraakiisha sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in shiinaha uu isaguna wado ololo dhinaca baraha bulshada ah oo heerkiisu ka hooseeyo ka ruushka iyo iiraan si wax loo yeelo tartamayaasha uu shiinuhu isleeyahay cadow bay kugu yihiin hase yeeshee waxay su-aali ka taagan tahay in iskawaabinta maraykanku ay shaqaynayso iyo in kale waatan margaret talef oo ka tirsan jaamacadda syracuse ee gobolka new york ilama aha ilaa hadda intani ay noqotay arrin codbixiyaasha maraykanku ay la socdaan laakiin waa muhiim in codbixiyaashu ay fahmaan waxa socda ayay tidhi arrintaasina waa hawl u taalla dalka maraykanka xilli ay dadku isku diyaarinayaan in dhowaan ay codbixinu dareeraan
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o eda jeff sheldon halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga ee v o a
kuma qaban mana aan ulan arri lama furin arri lama furin arwaax kula siman
Shitty.
halkaad heestaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi iisan dheere
kulaainti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka axadii duraad waxaa ciidanka maraykanka u qabtay nin la sheegay inuu doonayay inuu dilo tartamaha xisbiga jamhuuriga donald trump waa markii labaad ee trump la beegsado labadii bilood ee u dambeeyey isagoo bishii julaayna dhegta laga dhaawacay xilli uu gobolka bensylvaniya kula hadlayay taageerayaashiisa isu soo bax halkaasi ka socday ma aha markii ugu horraysay ee la beegsado qof madax ka ama ka soo noqday dalka maraykanka haddaba waa kuwee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maraykanka soo maray waa kan maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha maraykanka aqoonu leh kuna sugan gobolka colorado
madaxweynayaasha maraykanka ama xafiiska ha fadhiyeen ama markaa xafiiskaba ha ka tageenoo wakhtigoodii ha dhammaado laakiin dilal badan baa loo geystay madaxweynayaal badan oo maraykan ah dilalkaas marka waxaa ugu horreeyey kun siddeed boqol iyo soddon iyo shan sanadku markuu ahaa andrew jackson madaxweynihii la odhan jiray ayaa la asasiineyd gareeyey isagoo markaa xafiiska ka maqan ama aan madaxweyne markaa madaxweyne hore u ahaa laakiin marka aan xafiiska fadhiyin waxaa jira oo kale afar kale oo madaxweyne oo iyagana la dilay iyagoo xilka haya iyagoo xilka haya la dilay marka madaxweynayaasha waxaa ka mid ah abraham lincoln ninkii la odhan jiray kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo lixdankii baa la dilay james a garfield kun iyo siddeed boqol iyo koob iyo siddeetankiiba isagana la dilay william mckinley kun iyo sagaal boqol iyo kowgiiba isagana la dilay iyo u dambayn john f kennedy oo kun sagaal boqol iyo lixdan iyo saddexdii isagana la dilay marka madaxweynayaashaas oo dhammi waxay ahaayeen madaxweynayaal xilka haya waxaa jira markaa madaxweynayaal ka badbaaday iyagoo xilka haya madaxweynaha keliya ka badbaadayna waxa weeyaan madaxweynihii la odhan jiray ronald reagan kun sagaal boqol iyo koob iyo koob iyo siddeetankii marka isagu wuu dhaawacmay laakiin laguma guulaysan in la dilo waxaa kale oo jira madaxweynayaal kale oo iyaguna iyagoo xilka kasii maqan la isku dayay in la dilo oo todoro rusvelt madaxweynihii la odhan jiray kun sagaal boqol iyo labiyo tobankii iyo u dambayn donald j trump oo sanadkan aynu ku jirno laba jeer isku dil in loo geysto labadiina uu ka badbaaday marka kolleyba taariikhda maraykanka ee madaxweynayaasha la dilayo waa history fog bay leedahay oo ilaa kun iyo siddeed boqol ka soo bilaabmaya ilaa iyo maantana waxaad moodaa arrimuhu inay soo noqnoqonayaan waayahay maxamuud ma jiraan dad kaloo iyaguna caan ah oo waddanka magac kuleh oo iyagana loo geystay dil khaarijiisa dadka kale caanka ahaa oo iyaguna runtii dil khaarijis ah lagu dilay waxaa ka mid ah malcolm x ninkii la odhan jiray oo dhaqdhaqaaqa madowga caan ku ahaa waxaa ka mid ah martin luther king junior oo isaguna dee nin caana ahaa waddanka maraykanka runtii taariikh badanna ku leh labadaa ninba waxaa lagu dilay runtii dilal waxaa lagu dilay assassination ah ama laga dambeeyey in la dilo waxaana lagu dilayay kulleyba arrimaha siyaasadda ay gacanta ay kula jireen iyo isbeddeldoonka ay ahaayeen marka labadaani laba ninoo caana oo taariikh weyn kuleh maraykanka weeyaan iyaguna waan gartay waxaa jira maxamuudow in dalka maraykanka daban laba xisbi waaweyn ay ka tirsan yahay haddaan si kale u dhigana dee qabyaaladooda iyagu waa waa xisbiga lala kala jiro dilalkaas iyo khaarijiskaas ama dhacay ama la isku dayey ma dhacday in qolo ay qolo kale ku eedayso horta dilalkan waxaan rabaa kow inaan caddeeyo dilalkan waxaa keenaya kow waxa weeyaan marka fikrado xagjir ah ay soo kordhaan ama xisbigu ha qaato ama ninka musharaxa ah ha qaatee arrimo aan waddanka caan ka ahayn markay soo kordhaan oo siyaasada ah dilalkaasi way dhacaan waxay kaloo dhacaan marka la arko in xuquuqda dadka oo kale ama ay leeyihiin dadka maraykanka oo kale dowladuhu ay qayb ka qaataan oo loo arko in xuquuqdoodii dowladdu ay ku takrifalayso marka kiisas kala duwan oo noocaas ah baa keena waxyaabahan nacaybka ama dadka oo dhexdiisa qaydini ay ku timaado waxyaabahaas oo dhammi way keenaa laakiin xisbiyada labada ah ee waddanka maraykanka inta badan ka talinayay jaanisyada way ku kala faa'iidaan wayna isku aadeeyaan in qoloba qolada kale ay ka dambaysay si markaa ay uga qaataan faa'iido ay uga qaataan qolada kale marka eedaasi badanaa way timaadaa laakiin waa mid uun ku eg marka electionka uu socday oo doorashooyinka maraykanku ay ka socdaan iyo laakiin inta ka dambaysa dadku way iska sii ilaawaanay waa laga socdaa waan gartay hadda markii donald trump mar labaadkii la beegsaday uu ka badbaaday madaxweyne ku-xigeenka hadda ah tartamaha xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne biden oo xil kasii degayaaba aad bay uga fal celiyeen oo waxay yidhaahdeen waan ku faraxsannahay in donald trump uu bad qabo gacanka hadalka siyaasadda ku salaysanina meel kuma laha dalka maraykanka marka isku dayadaas dil iyo dilalkaa soo dhacay intuba ma abuureen khalkhal siyaasadeed oo marayn gudihiis ka dhaca waa horta arrin weyn oo runtii dee taariikhda maraykanka ku xusan ah mar walba oo dilalkaasi ay dhacaan siyaasadeed goor kastaba ha noqotee waa la xakamaynayey qofkii dilkaa geystay qabashadiisa iyo sidii loo heli lahaa unbaa lagu ekaynayey laakiin arrin faraha ka baxday oo kacdoon siyaasadeed iyo violence isu beddeshay marnaba may noqon oo waa laga soconayay dilku wuu dhacayay waana laga soconayay taasina markaa waxay ahayd runtii arrin bisayl ah oo dadka maraykanku dilalkaa dhacaya ayna la noolaanayn laakiin horey looga soconayay marka arrintaasi waxaan political violenceka la yidhaahdo badanaaba waa may keeni jirino waa laga socon jiray dhegaystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
halkaan dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a dalka jarmalka ayaa isniintii bilaabay inuu hirgeliyo baaritaano uu ku sameynayo baraha kantaroolada ee dhammaanba xuduudaha laga soo galo dalkaasi iyadoo dowladdu doonayso inay joojiso tahriibka aan caadiga ahayn ee dalkaasi lagu galo henry ridgwell ayaa ku waramaya inay suurtagal tahay in dalal badan oo jaar la ah jarmalka ay dhaliilaan qorshahan oo ay sheegeen inuu wiiqayo ahamiyadda mabda'a xorriyadda dhaqdhaqaaqa midowda yurub cabdixakiin shirwac ayaa warbixintan inoo haya booliiska jarmalka iyo kuwa ilaalada xuduudaha ayaa bilaabay isniintii inay sameeyaan bara kantarool oo ay ku baadhayaan dadka soo gaadhaya dhammaanba xuduudaha dhinaca dhulka ee dalkaasi iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegeen inay beegsanayaan dadka looga shakisan yahay inay yihiin tahriibayaal sharci darra ah detier hood waa afhayeen u hadlay ciidamada booliska jarmalka waxaannu doonaynaa in aanu ilaalino dhibaatooyinka rakaabka iyo gudubka badeecadaha inta ugu yar jarmalka ayaa qayb ka ah hannaanka shengen ee bilaa baasaboorka loogu safro yurub dhexdeeda iyadoo dowladaha xubnaha kaana ay samayn karaan baadhitaano xuduudaha haddii ay jirto halis daran oo ku aadan siyaasadda bulshada amaba ammaanka gudaha ra-iisul wasaaraha jarmalka olf scols ayaa sheegay in tallaabadani ay lagama maarmaan ahayd tirada tahriibayaashan jarmalka u yimi si aan caadi ahayn aad ayay u ballaadhnaayeen jarmalka ayaa qaatay in ka badan hal milyan oo tahriibayaal ah sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii xilligaas oo uu bilaabmay hanaankii guga carabtu iyadoo sidoo kalena uu qaabilay in ka badan hal milyan oo qof oo ah qaxoontii reer ukraina qulqulka muhaajiriintan ayaa kiciyey inay ka falceliyaan qaar ka mida codbixiyayaasha oo uba leexday in u codeeyaan dhinaca xisbiga garabka midig ee jarmalka oo gaadhay guul lama filaan ah doorashooyinkii gobollada ee dhowaan dhacay dalal badan oo jarmalka jaarla ah ayaa iyaguna si carale uga falceliyay baaritaanada xuduudaha donald task waa ra-iisul wasaaraha dalka poland shakigagama jiro inay tahay gudaha xaalad siyaasadeeda jarmalka ku keenaysa inay hirgeliyaan tallaabooyinkan mana aha siyaasadaha iyaga ku aadan tahriibka sharci darrada ah ee xuduudaha iyaga baaritaanada xuduudaha ayaa wiiqi karaa midowgii reer yurub ee muddada dheer sida uu sheegaya rafael bosing oo arrimahan falaqeeya kana tirsan maxadka arrimaha caalamiga ah iyo weliba siyaasadda waxay kicin kartaa korarka falcelinno lamida korarka midigta fog iyo dalalka ay ka go-an tahay inay kasoo horjeedaan yurubnimada mana ogin halka aynu ku dhammaanayno korarka noocana jarmalka ayaa sida oo kale kordhinaya celinta kuwa ku guuldaraystay ee magangelya doonka haddaba la tacaalidda arrintani ma saameyn doontaa jarmalka waa kan mar kale rafael bosing lama tacaalayno xidhmo waraaqa ama kontaynaro waxaynu la tacaalaynaa waa dad sidoo kale waxaynu la tacaalaynaa waxyaabo badan oo wada tahriibka aan caadiga ahayn haa qaarkood ayaa laga yaabaa inay u nugul yihiin sababo ka duwan ama kaantaroollo ka gedisan qaarkood ayaa laga yaabaa inay ka yar yihiin marka waa in la eego dagaallo kala duwan iyo khilaafyo ka jira yurubiyaanka inala jaarka ah iyo kuwa aan gacanteenna ku jirin iyadoo ay sidaasi tahay ayaa sarkaal ka tirsan ee dowladda uu dhowaan sheegay in jarmalku ay suurtagal tahay inuu raadiyo heshiis uu la galo dalka ruwanda si halkaasi loogu diro oo magangelya doonka oo habshooda loogu soo socodsiiyo dalka britain ayaa iyagu meesha ka saaray qorshe kan la mid ah bishii julaay
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac inoola socodsiinaya warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a kabxitaanka ciidamada maraykanka ee dalka niger ayaa lasoo gabagabeeyey sida uu sheegay sarkaal maraykana isniintii shalay afhayeen u hadashay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka oo lagu magacaabo sabrina sink ayaa u sheegtay warbideenada in tiro yar oo kamid a ciidamada militariga ee maraykanka loo xilsaaray ilaalinta safaaradda maraykanka ay ku harsan yihiin dalkaasi niger horaantii sanadkan golaha talada haya ee dalka niger ayaa soo gabagabeeyey heshiis u ogolaanaya ciidamada maraykanka in ay ka howlgalaan dalkaasi dhowr bilood kadib mas-uuliyiin ka tirsan labada dal ayaa war-saxaafadeed ay si wadajira usoo saareen ku sheegay in ciidamada maraykanka ay soo afjari doonaan bixitaankooda bartamaha bisha sebtembar maraykanka ayaa saldhigyadii militariya ee ugu dambeeyey ee dalka niger ku wareejiyey maamulka maxalliga ah bishii hore laakiin ilaa iyo labaatameeyo askari oo maraykan ah ayaa ku haray niger si ay u gutaan waajibaadkooda maamul ee la xidhiidha ka bixitaanka kasaaridda niger ee ciidamada maraykanka kadib afgembigii sanadkii hore ayaa maraykanka ku leh cawaaqib xumo sababtoo ah waxay ku qasbaysaa ciidamada maraykanka inay ka tagaan saldhigyo muhiim ah oo loo isticmaali jiray howlgallada ka dhanka ah argagixisada gobolka saaxil kooxaha xidhiir kale leh alqaacida iyo daacish ayaa ka howlgala gobolka ballaaran ee saxaaraha afrika mid ka mid a kooxahaasi oo lagu magacaabo kooxda taageerada islaamka iyo muslimiinta oo loo yaqaano jenim ayaa ka howlgasha dalalka maali burkina faso iyo niger waxayna raadinaysaa kooxdaasi in ay isku fidiso dalalka benin iyo togo dalka niger ayaa loo arkayey inuu ka mid yahay wadamada ugu dambeeyey ee gobolka qalalaasuhu ka jiro ee ay wadamada reer galbeedku iska kaashadaan sidii looga hortegi lahaa kacdoonada argagixisada ee isa soo taraya maraykanka iyo faransiiska ayaa gobolka ku lahaa in ka badan laba kun iyo shan boqol oo askari waxaana weheliyey wadamada kale ee reer yurub oo boqolaal milyan oo dollar ku maalgelinayay gargaar iyo tababaro ciidan bilihii lasoo dhaafay niger waxa ay ka jeedsatay saaxiibadeeda reer galbeedka taasoo beddelkeedana ay u jeedsatay dhinaca ruushka gaar ahaan arrimaha la xidhiidha xagga amniga bishii abriil tababarayaal militari oo ruush ah ayaa tegay niger si ay u xoojiyaan difaaca hawada ee dalkaasi haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqare
waxaa bilihii lasoo dhaafay ka socday qeybo gobolka hiiraan ka mid ah tartamo kubadda cagta oo kor loogu qaadayo isdhexgalka bulshada gaar ahaan dhallinyarada haddaba kaalin intee la eg ayay ka qaadan karaan tartamadan joojinta tahriibka qabyaaladda iyo xagjirnimada waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah ismaaciil cali xasan guddoomiyaha isboortiska degmada beledweyne iyo barre carabow axmed oo ka mid ah dhallinyarada magaalada beledweyne hadalka waxaa ku horeynaya ismaaciil cali xasan waxaan aaminsannahay in ay ka qaadan karto kaalin aada u weyn waxaad ogtahay dhallinyarada waxaa ku qasbaaya inay ama tahriibaan ama kocaan xag jiriinta oo nabadiidka ay ku biiraan waa isfahan ama isdhexgal la-aan ka jirtay meelaha ay ku nool yihiin waxaana og tahay in degmooyinka la xoreeyay ay horumar aada u ballaaran ay sameeyeen oo dhanka sboortiska waxaana rajaynaynaa insha allahu degmooyinka dhimana sidii hadda howlgallada loo qorsheynayo in maarata loogu nadiifiyo kooxaha nabadiidka in ayagana sideen degmooyinka kale usoo hanad qaadeen ama ay sboortiskooda iyo wax kasta horumarkooda aada usii laba jibaarmaan waxaana rajaynaynaa insha allah mustaqbalka dhow in degmooyinka xor eh horumar aada weynaan gaari doona waa mahadsan tahay barre carabow adiga dhankaada
tartamada hadda la qabto oo bilooyinka lasoo dhaafay aa arkayn dhalinyarada inaysan isdhexgal aysan u sameyneyn isku dir u sameynayso waxaana yeelaha hab maamuuska mar kasta loo maamuuso mar kasta meel tartan lagu qabto markaa aragto kuwa laga tegayna colaaday qabaan oo tartankaas laga qeybgeli waayna colaaday qabaan kuwa tegayna maamuus xumay sheegtaan oo waxay dhahaan nalama maamuusin oo sidii hab wanaagsanna looma maamuusin oo haddii marka si qurux badan loo maamuusi lahay waxaan isleeyahay wax badanay ka qaado laheyd hadda gudoomiyaha hawshaa saa ku dhex jiro annagana banaankan ka fiirsanaynay laakiin waxaan isleeyahay waxaa jirta ayaan hore tartan la yiri degmooyinka loo qabana khilaaf badanoo ka yimid iyo isfahan waay iyo maamul xumo ka yimid darteed markii dambe degmada buuliburta lagu soo koobay haddana iyadoo degmada buuliburta lagu soo koobay kuwii tegey ayagoo cabanaa laga soo tegay ani waxaan qabaa sida hadda wax loo qabana colaado badanaa ka dhalana dhalinyaradii kala geynaan haddii aan loo helin dad aqoonteeda wasaarad aqoonteeda leho si qurux badan u maamusho qabyaaladda inay soo celiso oo ay dad dhalinyaradiiba u arkaan waxa sboortskii oo isdhexgalka ahay oo yaa farsamadeed leh oo aqoonteed leh loo soo xuli jiray inay dhan kaleeta intay usoo xulaan tuuli hebel oo reer hebel degan yihiin intaasa laga keeno tuuli hebel reer hebel degan yihiin intaasa laga keeno marka wax badanaan ka dhex arkayna okay barre waa mahadsan tahay ismaaciil waa maqlaysaa barre siduu hadal ku dhigahay maxaa ka dhihilayd aniga fikirkaas ma ma qabo waayo waxaa og tahay in horumar aada u weyn laga sameeyey degmooyinka xurta ah waxaad dareemaysaa sanadihii lasoo dhaafay inaysan jirin degmo degmo u tallaabi karto waxaana hadda aada aaminsan tahay in degmada buuliburta ciyaartoy ka socotay ay imaatay degmada beledweyne ay kula ciyaartay naadiya xaafadda filtara ka socdo waxaana og tahay habeenkii hadda sabdiga uu soo galaya waxaa ka imid degmada gurceel oo koox halkan ka socotay degmada beledweyne halkaas kula soo dheeshay waxaad dareemaysaa in inta badan faa'iido weyn laga keenay maaragtay xoreyntii degmooyinka la xoreeyey waxaad ogtahay waagii hore in aanan ceelgaad la gaari karin caqabada ka jirtay magaalada beledweyne haddana waxaad dareemaysaa in degmo degmo kasta ay u tilaabi karto waxaan leenahay faa'iido weyn ayaa laga keenay barre mida kale uu ka helay degmooyinka uu leeyahay way baaqdeen degmooyinka dib ayaa loo dhigay baaqasho ma ahayn maadaama maarata cilado farsamo iska jireen waxaa la gartay in loo qabto lix iyo toban naad oo ka dhisan degmada buuliburta si sharafle ayuu ku bilowday si wanaagna uu kusoo dhammaaday waxaa ogtahay wasaaradda halkaas joogtay gudoomiyihii gobolka oo maaragtay sbortska dhaalaya halkaa jiri waayo waxay ka shaqaynayeen in dhallinyaradaas isu keenaan degmada buuliburta la dareensiiyo in ay ka soo kabanayso micnaha cunqabatayntii iyo dhibaatadii farada badneed sanooyinka ay ku jirtay inay maaragtay hadda ay kasoo gudbeen waxaan rajaynaynaa insha allahu isbuuca soo socdo inaan degi doono degmada jallaqsi waa mahadsan tahay barre
waxaan leeyahay horta horumar haddii uu jiro degmooyinka caasimadoodii waa magaalada beledweyne garoonka ugu weynaay ee magaaladan beledweyne laga hirgeliyey ee sportska waxaan u malaynaa geed jinia ka baxay hadda inuuna qurux badnayn inuuna hagaajisnayn waxaan u malaynaa xitaa dad dhalinyaro ah oo lacaga iska aruuriyey oo waa hagaajinaynaa yiriaa jiro wasaaradda xitaa waxay awoodi weysa inay kabto ay wax un kusoo kordhiso xitaa inay dayac tiraan ay hagaajiyaan way awoodi waayeen marka waa gobolka caasimadiisii wax qurux badan loo waayo marka degmaa wax qurux badan loo helaa misdhahay ilaa iyo wax oo wasaaradnimadaas wasaaraddaas ay hagaagto oo waxaa kaleeto oo aan ognahay ramadaankii lasoo dhaafay iyadoo degmada beledweyne bese waxaa la qabanayay dhowr jirooniyo oo waxoogaa ciifo ku jirto oo degmada labadeeda dhinac marka la tusinaayo inay laba qolo ay kale yihiin oo laba qolo ay sboortska ay ka qabanayso marka haddii loo helo dad sboortska khabiir u ah aqoon badan u leh uu hagaaji karo isdhexgal waa loo dareemi lahaa ilaa qofka aqoontiisa oo sboortsia lagu soo qaada lahay mehe qofka laguma qanciyeen reer ahaan iyo reer hebel intay degaane intabaalkii halaga sameeyo sboortska halaga sameeyo iyo intaa laga sameeyo marka dib u dhac badanay leedahay waxaan dhihi lahay inta oo khibraddeeda la helaa oo dad khibrad u leho wax hagaaji kara loo helaa dhalinyaradii aan la isku dirin haddaan meel oo sboortska garoonka weynaayo oo sboortska aan loo hagaaji karin oo aan hal meel loogu qabo karin oo hal degmada beledweyne koox ay ku tashato degmadu leedahay koox ay ku tashato degmadu leedahay waa la dhisi laaya waxaa loo dhisi laaya ayna waa khibrad la-aan say la tahay marka ilaa aan ka aragno koox degmada beledweyne oo lasoo dhisay oo lagu kalsoon yahi oo dadka degmadu ay ku kalsoon yihiin oo aan qabyaalad loo arkayn waxaan leenahay isboortiska wax weyna ka dhiman waa mahadsantahay ismaaciil ku muuqataa caqabadaha oo ka dhawaajinaya ninka la yidhaahdo bare oo ah in weli waxyaabo badan ay ka dhiman yihiin oo aan la tilmaami karin ama lagu tilmaami karin in isdhexgal dhalinyaro meeshay ka socdaan horta minaha barre wuxuu ka hadlay wax hadda saas u sii weyn maahan waxaad dareemaysaa in barre uusan wacyi ka haynin magaalada beledweyne ama garoonka stadio laqayo wuxuu ku tilmaamay inuu geedjin halkaa ka soo baxay waxaana dareemaysaa stadio laqayo inuu ka socdo tartan koox sirbi loo qabanayo degmada beledweyne wasaaradda qabanayso waxaad og tahay tartankaas in ma galab kasta ay u daawasho tagaan kumanaan dhalinyaro degmada beledweyne waxaana og tahay in garoonkaas dayactir aada u xoogan u helo waayo maadaama hadda ugaaska in lagu duuba la rabay oo maaragtay garoonka dayactir aada u xoogan u helay waxaana og tahay qayb kamida garoonka inay degan yihiin degdemiskii uu lahay degmada beledweyne waa meel aada u diyaarsan oo galab kasta ay ku ciyaaraan dhalinyarada degmada beledweyne waxaa garoonkaas uu diyaarsan yahay wax geedjini iyo wax kaloo hadda caqabadoo ka jira ma lahan taas haddaan ka gudbo waxaa aaminsan tahay degmada beledweyne in waqtigan aan waraysiga naga qaadaysid ay ka socdaan tartamo aada u fara badan dhan kastaa ka socdaan tartamadaas ma jiri jirin bilooyinkii lasoo dhaafay waayo waxaad og tahay in sportis ama guddoomiyaal ama maarata wasaarad markaas ka shaqeynaysa horumarinta degmada beledweyne maysan jirin wasaaradda annaga hoos tagno maxamed cinte uu ka shaqeeya wasiirka waxaan aada ugu mahad celinaynaa waqtiga iyo juhdiga iyo maskaxda iyo dhaqaalaha ay gelisay degmada beledweyne waxaad og tahay sanadihii ugu dambeeyey degmadan may lahayn xul degmo hadda barru wuxuu dhahay xul degmo ma jirin degmada beledweyne xul dhamaystiran leedahay macalin hogaaminay leedahay oo lasoo magacaaba ogtahay cabdifatax jarjara macalinkae waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in xul degmo awood leh uu ka bixi doono degmada beledweyne aana la soo ciyaari doono hadduu ilaahay yidhaaho xulka kale degmada jowhar
bare waa soo gabagabeynaynaa dooda maxay kula tahay intaasoo caqabadood oo sheegtay waxaa isdhihi kartid haddii tallaabada dhinaca loo qaado isdhexgalka dhalinyarada waa uu soo laabanaya maxay tahay waxaa ku talinayd
xal waxaan u arkaa sportiska inaan qabiil laga dhex raadin oo lagu qancin loo qanciyo dhalinyarada aqoontooda iyo xirfadooda oo qofka aqoon lagu soo xulo cayaareed intuu leeyahay haddii ay kubadda nuucay rabta ha noqoto aqoonta uu leeyahay qofka lagu keeno qabiil aan loo fiirin hadday rabaan ha isla dhashaan hadday rabaan ilmo adeer ha ahaadaan laakiin aqoon sportis waa qofka inuu uu leeyahay oo aan qabyaalad lagu soo xulin sida hadda wax ku socdaana dadka inay kala geeyaan maalin hore waxaa hadda sportskan baajiya waxay tahay in qabiil lasoo dhexgeliya sportska oo dad kaleetoon sportska xirfad u lahayn ay yidhaahdiin tuuladayna waa in la geeyaa oo magaaladayna waa in la geeyaa koox waa in laga keenaa maba joogaan dad itii dheela tuuladaas ama magaaladaas maya xamaraan kasoo wadanayna annaga keensanayno marka waxaas wax sports lagu xallin kara maahan sportska sida ugu quruxda badan waa in aqoon lagu xulaa meeshaan sports ka jirin waa inaan lagu lugo-in oo dadka sportska oo meesha ay joogaan quruxda badanna ay ka jiraan lagu xaliyo wax tallaabada in la qaado ay u baahan tahay waxaa waaye stadium laqanyo in si qurux badan sida garoomada kale dowlad goboleedyada ka jiro loo hagaajiyo dowlad goboleedkan hirshabeelle waa dowlad goboleedka keliyaxoo garoon sportis oo dhammaystiran oo asiga hagaajistay aan lahayn waxaan aragnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka baydhabo lagu marti qaaday oo lagu soo dhaweynay oo roogiisi iyo cayaarihiisi iyo wixiisa ka dhuusamareeb sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya tegay ka gaalkacyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya tegay kan madaxweynaha oo hirshabelle xitaa meel meel qurxana la yimaada hadday qurxantaa saay maalahay
waa mahadsantahay ismaaciil maxay tahay gabagabada
gabagabadayda fariinta waxay tahay waxaad og tahay stadio laqayn horta inuusan haysan dayactir ama roog macmale waxaana qorshaha uu yahay sanadka cusub hadduu ilaah yiraah inuu stadio laqaya u helo roog macmale oo aan la tartanno degmooyinka kale oo maarata nasiibka u yeesha sida balcad oo kale oo roog macmal ay haysato waxaana rajaynaynaa taas wasaaradda ka shaqaynaysa hadduu ilaah yiraahyo maamulka heer gobol waxaana rajaynaynaa insha allah waqti dhow inaan helno garoon diyaarsan oo maaragtay roog saaran yahay oo dhalinyaradan maaragtay maanta fursadda haysata xirfadooda iyo aqoontooda ay kusoo bandhigaan midaas haddaan ka gudbo waxaan rabaa in degmada beledweyne micnaha way waxyaaba caqabadaha way iska jiraan oo siyaasado isdiidan waxaasna sportiska siyaasad waa ka madax banaanya waayo waxaad og tahay dhalinyarada wax maanta lagu midayn karo ama nabadda lagu keeni karo waa sportis iyo fan marka culeysyaa iska jiro culeysyadaasna waxaan rajaynayna insha allah inaan ka gudubno waxaad og tahay maamulka hirshabelle oo maaragtay degmada beledweyne ka shaqeeya in mar kasta ay diyaar u yihiin in ay dhallinyarada garab istaagaan isboortiskooda maarta wuxuu baahan yahay in ay taabageliyaan inkastoo gaabs uu jiro waayo waxaad ogtaa wadanka waxaa lagu jiraa dagaal marka iyadoo marxaladda dagaal lagu jiro haddana isboortiska in yar in yar ayaan u dhaqaajinayna waxaan rabnaa insha allah guud ahaan gobolka hiiraan oo xur eh inaan v o a geyn doono ay soo booqan doonto iyadoo isboortis horumar loo ka socdo
intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay ismaaciil cali xasan gudoomiyaha isboortiska magaalada beledweyne iyo barre carabow inta xubin midaan la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markan aynu ku darsanno mid ka mid ah heesahan aynu ku talagalnay
ceeshlaygu kadaro qosab iyo dhulbaadla cagahaaga dhigila calafkoo iskanbado ceeshlaygu kadaro qosab iyo dhulbaadla cagahaaga dhigila isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kow yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kow yahay isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo isi iyo wanaag baan kugu caawinlayo cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kow yahay cilmi baan ku bari lahaa caashaquu kow yahay ma ciyaaraye dhugo sidaadiigu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabinley ma ciyaaraye dhugo sidaadiigu culustiyo ina wada cawaynaa siday cajabinley wajigaaga ceeliyo cadho kuma abuure hadalaadka cabatana caway kuma idhaahdeen wajigaaga ceeliyo cadho kuma abuure hadalaadka cabatana caway kuma idhaahdeen
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanta dambe waxaanu leenahay sidaas iyo
nabadgelyo aqligaagu keeno